mawduuca laydii wax yar ka qaado waxaa weeyaan mawduucan waa maalka waa waxay bini aadamka isku dilaan iyo cilmigan maajiga wa maanta waxa la isku koobiso sababtaa waxay dhahdaan nimankan gaalada haddii la helo knowledge iyo wealth xoolo waxay yimaado power labadaasi miyay keenaan nolol faraxteen haddaad tahay bini aadamka ninka ugu xoolo badan uguna aqoonta badan oo living scholar aad ku tahay science ama fieldiska dhammaanteed aad ku tahay xoolo dhan aad haysato taa macnaheedu ma in aada nolol macaan gelaysa miya nolol degan oo tranquility ah inaad gelaysa miya inaad faraxsanaanaysa miya waxaan doonayaa in yar oo شhan iyo toban daqiiqa ama toban daqiiqa insha allahu tacala bal inaan isla egno maanta dadka maalka duunya ku hogaamiyahay waa west waa dadka qarbiga degan waa gaalada cad aqoonta dadka liidinka ku oo hogaaminaya inagu beri baan hogaamin jirnay laakiin maanta dadka aqoonta hogaaminayaana waa gaalada waa atheist weliba dadaan ilaahay aaminsanayn dadkaasi miyay faraxsan yihin dadkaasi nolol tranquility oo kamasa oo macaan bay ku jiraan waxaan rabaa in yar inaan isu taagno oon eegno markaa oon qiimayno intaana gelin waxaynu makhraati gashanaynaa hadalka ilaahay subxaana wa tacaala waxaa wallaahiya waxaa wallaahiya haddii ruuxu uunan iimaan lahayn uuna ilaahay rumaysnayn oo wixii loo abuuray iyo dholosha nolosha dhadhankeeda qaabka ilaahay u jaangooyey uunan u socdin maciishatan dalkan buu ku noolanaya sida ilahay tilmaamo ilahay wuxu uhi subxaana wa tacala waxaa doortay yar waxaa arrintan kalifay waxa weeyaan dadka dhallinyarada oo maanta qiimo badan siiya maalka iyo saynska waa wax ajaa'iba runti waxay haystaan diamond wixii ugu qaalisanaa oo ilaahay kownkan soo dejiyey tusaale ilaahay wuxuu yii qur-aanka ku yihi kitaabun nebi maxamed baa lahday nebi maxamed waxaan ku soo dejinay kitaabun anzalnaahu ilayka litukrija annaasa min adulumaati ila alnuur waxaan kugu soo dejinay kitaab waa kitaabkan waa maxay waa kitaab dadka aad kaga saaraysa min adulumaat mugdiyada jamac baa laga dhigay waa mugdiyo avis nin le agnostic baan ahay ilaahay mu jira mise ma jiro ma garanayo ilaahay mu jira mise ma jiro danka malihii ilaahay mu jiraa mise ma jiro ma jiro ulumaat bacduhaa fowqa bacd waa ulumaat waa mugdiyo kala duduwan mugdiyada tirada badan oo anwaacda baa nebi maxamed oo ciddii ku soo raacda waxaad ka saaraysaa mugdiyadaa kala nooca xaggaad u saaraysaa ila nuuri nuur baad ku haysa xaqu waa hadalka jamac maa huwa mufrad waxaa ilahay u sifeeyey tusaale gaalada intuu ka soo hadlay ilaahay subxaana wa tacaala watigaagu wakhtigaygu waa yelaya saa daraaddeed ma geli karo detail ma geli karo laakiin ilahay intuu gaalada ka soo hadlay oo muslimiinta iyo mu'minkana ka soo hadlay ayaa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu sheegay comparison yacni isbarbardhig adigu markaa isbarbardhigkaa kaa doonaysa noqo ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala mathalu lfariiqayni labada kooxood tusaalahooda waxa weeyaan labada kooxood waayo waa gaalka iyo muminka maalu fariiqayni labada kooxood tusaalahoodu waxa weeyaan kalacma gaaladii baa lagu bilaabo kalacma waa midii dhala walaasam oo haddana dhegala aduga waxaad qiyaastaa nin dhegala-aan ku soo dhashay oo indhala-aan kusoo dhashay hadda xataa xujuma lagu ogi karaa ruuxa ruux indhala haddana dhegala taabasho mooyaan wax kala wax kala u hayaa ma jiro how you going to communicate sidee baad ruuxaan ula dhaqmaysa sidee baad ula xidhiidhaysaa ruuxa lalama xidhiidhi karayo dee mataabashaad waxugu sheegi ninka uu dhegalayo ku maqli maayo uuna indhaalayo ku maqli maayo kaasi waa gaalka taabasho waxaan ahayn uu hayaa ma jiro ninka dhagala-aan ku soo dhashay ee dhagala ee indhala ee dama ee labadaa kulansaday cinda shaaficiyi waxay dhahdaan qofka hadduu dhagala-aan ku soo dhashay indhala-aanna ku soo dhashay xujaba laguma ogi karo islaamka waxba lagu dhada inkastoona wargeeba arag labada ku soo dhashay laakiin gaalku waaba nin indhala oo dhagala ninkii noocaa ahaa miyuu la mid yahay kalbasiiri kii indhaqabay ee wax arkayay wasamiic ee haddana wax maqlayay ee dhaga qabay ilaahayba subxaana wa tacaala su-aalina weydiye waxa la hal yastawiyaani maala labadaas may sugan yihin stephen hawgan waa leading scholar in physics laakiin labadaba ku safaysna bal waxaad qiyaasta adugu hadda gaalada hadda tusaale rabaa idinka siiyo ninka haddaad weydiiso imika philosophiska nimanka science-ka ama physics ama chemistry ama biology whatever ama human science social science anthropology waxaa oo dhan ragga ku takhasusay haddaad u yeedho ood weydiiso su-aalo wadayaal waa qaabka ilaahay ku tilmaamay waa ninka mugdiga ku jiro oo waa maxay haddaad ku tira waxaan ku weydiiyey wadnuhu muxuu tara ood adigu tira wadnuhu waxbuu tara qofka insaanka wadnuhu waxbuu tara wuxuu kuu tilmaamayaa ha waxbuu taraa kan buu taraa kan buu taraa dee qofku wuu dhimanaya waa dhiiggoo dhan waxaa qaybiya oo waxa kan sameeya laamiska ka wadan sambabada wuu gelaya iyada indhaha ka wadan marmalaa inuu faa'iido baha may faa'iida leeyihin kan kan kan okay isku wada duuduba qofka insaanka ah ka wadan qofka insaanka waa useless waa meaningless wax macana ma war dee ishii waxaa tihi macnay leedahay oo arrinka waxaa tihi macnu leeyahay oo faa'iidu leeyahay oo wadnihii waxaa tihi faa'iidu leeyahay laakiin insaankii markaan isku wada daro qofkii oo dhani bal ka waran isaga waxba looma abuurin oo waa maxay in hiya ilaa xayaatuna dunya namuutu wanaxya wamaa yuhlikuna ila dah wani waxaan ku weydiiyey markaas sanka waa taqaanaa faa'iidadiisa carabka waa taqaanaa faa'iidadiisa laakiin as a person qof bini aadana ma taqaani ma yaqaan lidaalika aytiska dhammaantood waa xayaana waa dad waalana kor waa mugti dadku jira waa sida ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay waladiina kafaruu biaayaatina sum wabukmun fi ulumaat waa nin indhala oo dhagala oo mugti ku jira tusaala rabaanaysa nimankan malaaxidada nimankooda ugu waaweyn nin ka mida ayaa su-aal baan weydiiyey waxaan ku iniyo what is the purpose of life maxaa aanu noolahay anagu ujeeddada aanu noolahay maxay ti wuxuu yidhi ajono moog waayo maxaan u dhimanayna ila waan dhiman doonnaay maxaa la dilay oon u dhimanayna wuxuu yihi ma garanaya waayo maxaa naloo abuuray ma garanay marka waxaad adigu u nooshay ma garanaysid ma garanay waxaad u dhimanaysa ma garanaysid ma garanay waxba ma garanaysid ninkaasi waa leading scholar in science waa ragga laga dambeeyo mana garanayo yani wuxuu u nooliyo ma garanayo taasi waxay kaliftay inay mugdiyo nolol mugdi ka samaystaan abuuran horta insaanku wuxuu ka kooban yahay sidiisuba waxa weeyaan waa ruux iyo jasad soo saa maha ruuxdu markay baxdo waxaan idhahnaa ruuxan uu dhintay qur-aankuna waxa uu daweeyey waxa ugu muhiimsan jasadka ma ahee waa ruuxda wa awxaynaa ilayka ruuxan min amrina wayasaluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila waa ruuxda wey ruux oo dhan igu shaqu kuma laha nin simon laynaa simon waa lead scholar wey oo psychologiga waxaa nimankan dee ay ka dambeeyaan ayaa waxaan weydiiyey waxaan ku weydiinaya sool waa maxay nafta bini aadamku waa maxay waxaan u baahanay definition bal inaad ii qeexdo waa maxay what is it wuxuu ugu dhaha ka fakerin haddaad ka fakerto waad waalanaysa just ignore isku day inaad silowsiiso horta nolosha qaab wixii xaqiiqadaha oo dhan waa isdiitiyeen waa isdiitiyeen laakiin waxaa hariiba in dhallinyaradu maalan kitaabkii ilaahay oo yaalla iyo sunnihii nebiga sal ll slam oo yaalla inay dadka la yaraato laakiin qofka la yidhaahdo war dee haddaad physics dhigato oo b h d ku qaadato cambridge iyo oxford iyo harvard isu marto insaaniyaddan waxba koobi mayso waxaa laga yaabaa taa dhan waa aybaad waxaa laga yaabaa hadda dee kamradda kuma qaban karo insha allahu tacala lakin waxaa isku daya intaana tegin lagu qabto waa nin managerka ah bal u fiirsaado waa nin managerka ah maaragtay shirkaddan oo store manager oo mutacallima oo gaal waa ays wuxuu yihi waxaan dareemayaa anigu inaana bini aadan ahayn waayo maxaa tahay weligeed waxaan dareemi jiray that time a dog inaan eyga saa daraaddeed marka uu fadhiisanayo waa inuu sida eyga u fadhiisto wuxuu leeyahay aniga waan leeya ictiraafo taas dee waxay ugu bixeen transpecies waxaad maqasheen transgender suma nin baa gabadh iska bedelayoo nin baa nin iska bedelon gabadh isu bedelay waxaas maydaan maqal dee waan ka xishoonaya waxayna bahmay lakin calaa kulli xaal waad maqasheen suma waxaas taasi bini aadam bini aadam isu bedsheegaya kan bal ninkan kule adigu aniga inaan ey ahay hala ictiraafo waa transpecies inaan biniaadanimo ka tegayo oo aan u tegayo xayawaana ninka ninkaan matal ka dhiganaya ka warsaga ee qudwo ka dhiganaya ee markaas hadda qaal allaahuma haddaad jaamacadda ardayda dhigatay aad baran weydaan diinta ilahay taasaa awlaweyni haddaad kitaabka ilaahay baran weydaan dee waa suuragal inaad tahay dhoogbanay ku yaroo hadda soomaaliya ayaa wuxuu igu ihi everything waa subjective yani wax walbaaba waa nisbi oo waxaa ku wajiyey qaraadku ma nisbi ba aa waa nisbi adiga maskaxdaada ku sheegaysa in qaraad maybe inaana quraad maarta oo macaanku ma nisbi ba xalwadu ma nisbi ba ina macaanta haayo waa waa subjective adigaa laga yaabaa inay kuu sheegayso okay inaan noolahay ka wada maqo miyaan noolahay mise ma noola wallaahi ma garanayo inaan noolahay inaan noolahay bal markaa ka wada calaa kulli xaal haddaad diinta ka tagto summun wa bukmun fi dhulumaati nin mugti ku dhex jirada halis mugti ku dhex jira halkan meex waxaysan ma kale su-aasha jawaabteedu waxaa weeyaan hu isu mataqanaan ya qoladan hu la yidhaha hu waa world health organization waa hay-addan caafimaadka dunida qaabilsan intaad internetkeena ku dhafataan waxaad tahdaan every second intaad ku qortaan suicide dabeetona hu ku qoran bal google-kiina waxay ku leeyihiin aniga mari hadalka hu baa le hu waxay leeyihiin every second every forty second forty second walba waa min less than a minute ma minutekii twenty seconds baa ka dhiman every forty second waxaa dhinta oo isdeldela intuu isnaco oo iskarho waxaa isdeldela hal ruux waana waddamada horumaray sideed boqol oo kun oo ruux baa sanadkii intay isnacaan qof intuu dunida naco isna isnaco isagu isdeldelaya ka war laakiin ninkani waa science ogow science-ka waa leading adduunyada uu haystaa waxa lagayaba diyaarado badan inuu haysto waxaa lagayaba guryo badan inuu haysto aqoontii maadigana uu haystaa war afartan sakan walba hu waxay leedahay waxa isdaldaal qof waa afartan sakan walba waxaaba isweydiye waa nimanku miyna marhanin every forty second hadduu qof isdilayo miyaynan marhanin nimankan calaa kulli xaal walaalayaal waxaan uga jeedaa nimankaas may faraxsan yihiin taa ka tag dadka afiska waa laga yaabaa inay dhegeystaan hadalkayga dadka afiska ee maanta nool waxay leeyihiin gabdhaha makaanka ha laga saara ama irbad ha lagu dhufsaya laga dhan waayo maxaa carurta loo soo goynaya dunida mid la yimaada maha saas daraaddeed yaan dadka la soo lugoyna si kale un dee maarata adiga blasharkaaga iska qaada laakiin dadka yaan la soo lugoyni maxaa ilmo loo dhalayaa dunidan waa wada dhib miidhan waana ogtay imika yurub qaxootiyadan imika maarata la qaadanayo waxaan la qaadanayo dee maarata hoosheedoodu waa one point two waa one point waxba ma hayaan dad been ma hayaan calaa kulli xaal taa waxaa ka sii daran dadka yurub joogaa way yaqaanaan u malayn maayo hadda dunida islaamka in laga helin weli ma aragteen idinku niman tujaara oo xoolo haysta gaadhibu haystaa guribu haystaa xooluu haystaa uu fiican yahay stress baa qabanaya iyo welwel ila ilahay wuxuu uhi waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma maad aragtay weli nin intuu soo istaago cadho isagu intuu isu qaado leh werwer badan baa haya okay sideebaad samaynaysa haddii werwer ku hayo waxaan u baahanay to relieve myself inaan iska sii daayo maaragtay xanuunkan inaan iska khafiifiyo oo saas iga khafiifinaysaa ma kiima buu soo qaadanaya ama midi isku jarjaraya war ma waxaad isku khafiifinaysaa ood xanuunka iskaga dejinaysaa inaad jarjarto to relief uu sarsanaya marka wallahi dhahiga waan ku arkay dad arkay inay fadhiyaanna waa laga yaabo bal ninkaasi halkuu bankayga gaari ka war bale carruur soomaaliyeed baan arkay laakiin waayo ninkani nuurkii ma gelin diintiina ma barane war haddaan dunida imika waxaan hadalkayga ku koobaya okay hadalkayga waxaan ku koobaya hadalkayga walaalayaal waxaan ku koobaya qofku adduunyada imika waxay noqotay village waa tuulo hadalka halkaa aan ka lehno hargeysa aan ka lehno baangulada imika aan ka akhriyayno ayaa dee new york iyo london iyo tokyo laga daawanaya oo laga daawan doonaa soo saa maata haddaadan berigii hore dadku waxay ku jireen safetynet waxaad ku jirtay sharaf waad ku dhex jirtay daawo markaa yareen ragaysa joogay ma arag wax mulxida weliga ma arag mana sawran karin qof le ilaahay ma jiro weliga ma arag wax qaad cunaya waan arkay wax maarata aan salaad tukanayn waan arkay wax wax kala samaynayan waan arkay laakiin ma arag wax ilaahay jiritaankiisa dafirsan ma arag hadda haddana dunidii village bay noqotay ma noolaan kartid aqoon diimeed la-aanteed ma noolaan kartid iftiin la-aantii ma noolaan kartid maxay tahay markaa inaad samayso khaasatan nimanka dhalinyarada oo jaamacaad ka dhigta oo aada moodo inay mumbahiriin ku yihiin fi lxadaara alharbiya inay ku kalax tageen science inay bartaan ama ay cilmiga maadiga ay la wen yahay war hadafkeena innaga waa maxay yacni alhadaf alkubraa qofka muslimka ilahi waa maxay waa alfirdows alacla waa mardaatu rabbina adduunyadu ma aha waxba gaalada marka naarta la geeyey maalinta qiyaama kam labidtum fi lardi cadada siniin waxbay mataa dilution khayaal baa laga mataa kam labidtum fi lardi cadada siniin qaaluu labitna yowman aw bacda yowm waa nimanku may waanayn waar adduunyada imisaa joogteen maalin baanu joognay ama nuskeed waa ninka boqol sano ku dhintay ee waxaa ku hadlay ka war inama alxayaatu dunya lacibun walahwun waziinatu calaa kulli xaal sayenska baro fysiska baro chemistry baro matis baro antropology baro laakiin waxaan u baahannahay nin dhakhtara nin muslima oo saalixa oo dhakhtara waxaan u baahannahay nin muslima oo saalixa oo fysiska ku takhasusay nin muslima oo saalixa oo biologiga ku takhasusay haddaadan adigu waxbaranna waa lagu sheekaynaya ogow maanta internetka waxa yaalla materialka yaalla iyo ee iibka afkaarta taalla iyo qoyska yaalla alaabta iibka boqol boqol waxaa ka badan afkaarta taala ee la yiminayo qofku waxaa saamayn kara oo hogaamin kara richard dawkins oo jooga oxford baa saamayn kara isagoo halkiisa jooga diinta markaa qofku inuu ceebeeyo ma hadda dhalinyaro waxaan arkay intay maaragtay dadkaa ku sumoobeen dabeetoonana diinta waxba kama yaqaano dee hooyadaa waxaad ka maqli jirtay diin maaha wixii suuqa aad ka maqli jirtay diin maaha kuturukutee meelaha aad ka maqmaqshay diin maaha diin waxay u bahantahay u fadhiisi inama alcilmu bitacallum u fadhiisi iyo barasho iyo talaqibay u bahantahay haddaad doonaysa dadkayna iska difaacdo dee iska difaac markaa diinta baro hadalkay waxaa ku koobiya waxa weeyaan haddii kale waa lagu wareerin tusaale hal tusaale shalay toole science waxay nagu yidhaahdeen horta science-ku laba shay buu kala baxaa ogaada waa fact iyo theory waa wax xaqiiqa iyo theory wax nadari ah waa male waa real inta ugu badanna waa real fysiska waxaa la soo qaadanaya formal kasta loodhanaya ka soo qaada waa riyoonaya intaa square of minus fourteen kada xadiis waa ka soo qaad shalay waadawey waxay dhahayn gaaladu dunida abuur cidina may abuureen qaraxna kama iman manayna bilaabin waa eternal weligeed way jirtay waaba azali science-kaas ada haddana maxay leeyihiin dee big bang waa taqaanaa suma qarax bay ka timid oo way abuurantay oo yaa abuuray cidna kanatines yani waxla-aani may wax abuuri kartaa waxay markaa doonayaan waa nin wareersanoo mugdi ku jiro wey tusaale kale shalay taba waxay lahaayeen cedceeddu waa static oo way taaganta qaar baa u gacmo tumay oo kaase waxay idhahdeen cedceeddu qur-aankii bay radiyeen waxay dhahdeen washamsu tajrii war maya maya qur-aankaa qaldan ilaan gaalku iska daba raacaya ninkani diin buu baran waa mugdi buu ku jiraa washamsu tajrii limustaqari lah maya maya ma socoto cedceeddu haddana cedceeddu way socotaa in alle inta theoryga ee qaldan marka fact ay u ogaadaan qur-aankun bay ku soo dhacayaan laakiin aniga ma u baahan inuu science waxay sheegaan wixii qur-aanku uu yidhi baa xaqa laakiin dadka qaar baa waxaad moodaa maadaaminu diintii waxba ka garanaynin science-kiina iskaga walaaqan yahay waxna waa fact hadda dabku inuu kulul yahay waa fact oo xaqiiqa wey ninka intuu dab gacanta kuu geliyo yadhaa sooma qabooba waana waa marka waa fact oo xaqiiqa wey wixii factiya quraan isma khilaafi karaan wallahi man iskhilaafi karan wixii khilaafana waa kadib mukhtalac oo masnuuc oo la sameeyey oo beenaa la sameeyey oo thiiriga laakiin hadduu shaygu xaqiiqo yahay kalaamka ilaahay alaa yaclamu maa khalaqa wa huwa latiifu alkhabiir hadalkayga waxaa ku koobaya walaalayaal diinta ilahay hala barto waxaan ka noolnahay innaga waa ruuxda ruux dhimatay ma doonin nin le anigu inaan insaan ahay inaan ahi isma ogi deebkaas ma doonin nin diiqadaysan ma doonayn waxaan doonaynaa ruux mu'mina oo haddii maalan ay wax ku dhacaan og ilaahay tuu sabro inuu ajar ku helo nin og kownkan ilaahay inuu maamulo haddaad cizi doonayso man kaana yuriidu alcizata faina alcizata lilaahi jamiican yucizu man yashaa wayudilu man yashaa waxaa aad iyo aad hariib u ah kuwa soo islaama hadda nin baa soo islaamay wuxuu ku walaal waxaan doonayaa diinta inaan barto kitaab ladhaa abushujaac waan akhriyay buu soo fadhiistay wuxuu ku ruaya ninkan ma ninkii ilaahay soo dirayba nebi maxamed buu jeeda maya baa qoray sheekh baa qoray waraan ninkan inala hadla ma doonaya waxaan doonayaa buuri kii la soo diray inuu ii warramo dee haddaad doonayso kii war inuu ku warramo waa in luqal carabiya barto waa inaad wax badan baa baxash kaaga baahanta ninkaasi kitaab kuu qoray gurigiigu yaalaad intuu bartay oo u fadhiistay waana sida kalena waa nin mutacallima wey dhammaantood dadkaasi markay soo islaamaan waxay ku odhanayaan macaan nololeed waxay igu horisay maalintan mugdiga ka soo baxay midda kale adduunyadu maxay tahay intan hoolanka fadhida ma isleedihiin boqol iyo konton sano kadib waad joogaysaa meesha dhammaanteen wax siday u badan tahay asxaabu qubuur baan nahay boqol iyo konton sano kadib de annagu odayaal baaban nahay ta kuwayagan macayaelkiina sheegay marka waad tegaysaa waad tegaysaa meeshan waa daarow mamar ee waxaad isku daydaa jannat alfirdows alaclaa inaad inaad dhisato gurigaagana iska dhiso iska shaqayso laakiin hadafku tan maaha hadafku waa taawe aabbayaasheen dadkii innagayna dhalay aw nin awowiisii afraad nool yahay ama shanaad nool yahay ma jira waad tegaysaa markaad raaxaa dareemaysaa tranquili baad dareemaysaa culammadeenni hore waxaan hadalkayga waana ku dheelayay mataqaanaa ninka laa steve jobs waa ninkii apple aasaasay waxaan ka nahay ninkaas wuxuu leeyahay maalin walba markaan soo kaco waxaan isku dayaa inaan u dhaqmo sidii inay tahay maalintii iigu dambaysay adduunyada marka waxa ugu muhiimsan inaan qabto waxaa cajaaiba inay geeri jirto laakiin ninna aan doonayn oo nin walbaaba geliinayo geeri haddii lagu sheego xataa kuwa jannada rumaysan ma doonayaan inay dhintaan si ay jannada ugu degdegaan markaasaa hosta waxaan ka idhi wallahi ninka waa miskiin ninka nin qof saalixa ku helayahay oo idhaa war dad baa markay ku soo xaadirto qosli jiray oo muusoon jiray qad qaar baa waxay odhan jireen cabdullahi ibriis wuxuu yidhi markay ku soo xaadirtay maaragtay ku soo xaadirtay carruurtiisii ay ooyeen waxbaha ooyinay ilaahay baan ku dhaartay halkaa aan jiif afar kun oo khatmo oo aan ugu diyaargaroobaya maantoo kale ayaan sameeyey meesha weligay baan u diyaargaroobay isagoo muusanaya naftu ka baxa marka waxa weeyaan hadalkayga waxaan ku koobaya diinta la barto science baa laakiin diinta horraysi anthropology baro laakiin diinta horraysi waxaa doonta noqo injineer dhakhtar waxaa doonta noqo laakiin diinta baro maanta dunidu waa khatar wey waxaana hoggaanka u haya niman malaaxilaaba hoggaanka u haya oo mugdigaa ku nool wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu